habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa dunida oo v o a washington si toosan kaga imaanaysa waa habeennimo isniina bisha julayn ay ku beegan tahay toddobiiyo toban sannadka laba kun saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somaali com
annagu waanu hambalyaynaynaa waanu soo dhowaynaynaa waana si aanu filaynay waana si ay sharcigu yahay khayr baanaan kudadaynaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa warbixin ku saabsan guddiga doorashooyinka somalilan oo arrimaha doorashooyinka ka hadlay islamar ahaantaasina mudeeyey doorashooyinka ururada iyo tan madaxweynenimada somalilan waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xildhibaano ka hadlay godoominta al-shabaab ay ku samaysay magaalada baydhabo
baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka aa ogtiin shabaabaa xirtay wadooyinka meel la galaayo ma lahan raashiin ma lahan kiilada sokorta laba doolaraa la gadaayaa litirka shidaalkana saddex doolaraa la gadaayaa laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay ka qaybgalka heshiis sanad jirsaday oo qaramada midoobay u ogolaanayay in ukrein ay waddankaasi ka soo dhoofiso qamadiga iyadoo la marsiinayo badda madow sacdoon kadib markii qarax lagu waxyeeleeyey buundada isku xirta ruushka krimiya halkaas oo moscow ay ku tilmaamtay weerarkaasi inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ukrein ayna ku tilmaamtay weerar argagixiso ukrein oo weerarkaasi sheegatay ayaa dhinaca kale ruushku waxa uu sheegay in laba qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi gabar ay dhaleenna ay ku dhaawacantay xilli arrintan ay imaanayso dagaalada ka socda waddanka ukrein ay weli sii jiraan kremlinka ayaa sheegtay inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarka iyo go-aanka ay ku joojinayso heshiiskii lagu dhoofinayey badarka ee dalka ukrein iyadoo taasina ay muddo dhexdhexaadin ka wadeen dalalka waddanka turkiga qaramada midoobay iyo wadamada arrintani ku shaqada leh ee ukrein iyo sidoo kale ruushka dable hubaysan ayaa toban qof ku dishay laba kalena ku dhaawacday isgoys mashquul badan oo ku yaala magaalada bamenda ee dalka cameroon halkaas oo ah gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo dhibaato ay ka jiraan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka isniintii goobjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay baabuur ku yimaadeen gelinkii dambe axaddii waxaana dadku ay ku amreen inay sagaxadda dhulkaahi jiifsadaan kuwaas oo rasaas la dhacay halkaasi waxaa ku dhintay tiro dad ah oo ilaa iyo toban gaaraya kuwo kale ayaa goobta ka baxsaday ciidamada difaaca ee amzonia loo yaqaano oo ah kooxda ugu weyn ee goonigosadka gobolka looga hadlo ingiriiska ee dagaalamayay tan iyo laba kun toddobiyo tobankii ayaa loo aaninay in weeraradaasi ay geysteen barasaabka gobolka waqooyi galbeed adolf lely ayaa u sheegay wakaalada wararka reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixiso weerarkaasi ka dambeysay sida uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood rasmi ahi ka yeelan doonaa arrimaha ku saabsan caqliyadda macmalkaahi ee aayda loo soo gaabiyo kaas oo kulanka uu ka dhici doona magaalada new york waxaana britain ay ku baaqaysaa wadahadallo caalami oo ku saabsan saameynta ay ku lahaan doonto nabadda iyo ammaanka dunida caqliyadda macmalkaahi ee artificial intelligencega loo yaqaano dowladaha adduunka ayaa ku fikrayay sidii loo yareyn lahaa khataraha teknolojiyadda ee soo ifbaxaya taas oo dib u qaabeyn karaysa dhaqaalaha adduunka isla mar ahaantaasina bedeli karaysa muuqaalka amniga ee caalamka britain waxaay haysaa xilka madaxtinimada golaha ammaanka qaramada midoobay bishan waxaana ay raadinaysa door hogaamineed oo caalami oo ku aadan arrintani xogayaha arrimaha dibadda britain james cleverly ayaa shir guddoomin doona shirkan oo dhici doona maalinta talaadada warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida ani kugu hayo guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta soo saaray go-aanka doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada koowaad ay noqon doonto doorashada ururada taasi oo ay markaasi ku mideeyeen inay dhacdo ama ay ku mudeeyeen aan raada inay dhacdo sideed labaatanka bisha disembar ee sanadkan laba kun saddex labaatan doorashada labaad waxa ay sheegeen inay noqon doonto doorashooyinka somalilan ee midda madaxtinimada taas oo ay ku mudeeyeen inay dhacdo saddex tobanka novembar ee sanadka soo socda laba kun afar labaatan warbixin ku saabsan wararka guddigu soo saaray waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa go'aanka doorashooyinka somalilan oo ay maanta ku dhawaaqeen waxa qoraal ay soo saareen oo uu ku seexan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf ay ku sheegeen sidan guddiga doorashooyinka somalilan waxa uu go'aamiyey kow in doorashada xisbiyada qaranka la qabanayo taariikhdu marka ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadkan laba kun saddex iyo labaatan si loo helo saddex xisbi qaran oo aasaasan lana siiyo shahaadada xisbinimo ee tobanka sana a si waafaqsan qodobka shanaad faqraddiisa saddex iyo soddonaad guddiga doorashooyinka ee somalilanna muddadaa ka horraysa uu ka dhammaystirayo wixii farsamaa laba in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan la qaban doono bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida ku cad qodobka saddex iyo siddeetanaad faqraddiisa labaad iyo sagaalaad ee dastuurka somalilan kuna beegan bisha noofembar saddex iyo tobankeeda laba kun afar iyo labaatan iyada oo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtidu sameeyeen ee taariikhdiisu ay ahayd kowdii bishii tobnaad sannadkii labadii kun qoraalkan go'aanka ah ee guddiga doorashooyinka somalilan ay soo saareen ayaa lagu soo gebagabeeyey haddaba guddiga doorashooyinka ee somalilan waxa uu ka codsanayaa golayaasha sharci dejinta inay dhammaystiraan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka dhinaca kale guddiga doorashooyinka somalilan waxa uu ka codsanayaa dhammaan badaneeyayaasha kale ee doorashooyinka somalilan in ay kala shaqeeyaan fududaynta wixii farsamo ah ee la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinkaasi si aanay u dhicin dibudhac doorasho oo loo maaro waayo dhinaca kale waxaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee somalilan ee u cidiya waddani si aan wax uga weyddiiyo aragtidooda la xidhiidha go'aankan guddiga doorashooyinka guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jineer faysal cali waraabe oo aan la hadlay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan islamarkaana ay wadatashi ballaadhan ka yeelanayaan haatanna aanu diyaar u ahayn inuu ka hadlo dhinaca kale afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee waddani maxamed faarax oo aan la xidhiidhay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan geesta kale waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mida tobanka urur siyaasadeed ee somalilan cabdilaahi xuseen iimaan cabdilaahi darawal waxaana aan weydiiyey sida ay u arkaan guddiga doorashooyinka ee somalilan go'aankan ay soo saareen waxaana uu ku jawaabay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u arkaa waxaan u aragnaa runtii dee go-aan cabaali ah go-aankan ufilayday baan u aragnaa marka shuruucdeenna iyo dee dastoorkeenna la eego sanad iyo iyo badhbaa ururadu ay ay howlgaleen oo ay ay diiwaangelintii hawshii diiwaangelinta wadeen xisbiyada laftoodana way nagula jireen markii ay dhammaatay dee hawshooda waktigoodii uu dhammaaday marka annagu waanu hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa waana si aanu filaynay waana siay sharcigu yahay khayr baananu rajaynaynaa insha allah khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada baydhabo ka taagan kadib markii la sheegay ay kooxda al-shabaab go'doomiyeen magaaladaasi taas oo sicir barar ka dhex dhelisay gudaha magaalada warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste xildhibaan xaawo sakor ayaa warfidiyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishadda ah baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaabaa xirtay wadooyinka meel lagalay ma lahan raashiin ma lahan kiilada sokorta laba doollara la gadaayaa litirka shidaalkana saddex doollara la gadaayaa laakiin taas waxay ugu taallaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxaa iyaga loo tababaray mise maxaan lahay ciidan soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan waxaan ka codsanaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirka lagadisan ee dowladda ra-iisul wasaarihii gudoomiyii baarlamaanka uu ku jiro si degdega in wax looga qabto arrinkaas sababtoo sida idinka a ogtihiin baydhabo waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto abaaro badanaa soo noqnoqday fatahaado badanaa ka dhacay ayadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas marka dowladda federaalka soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalanka argixisada la samaynayo hadday wadaan ha soo dedejiyaano haddii meel uu ka yaalan inay soo qaadaan waajibay ku tahay ayagaa shacabka matalo maamul goboleedka uu u horeeyey madaxweynaha ee maxaa lalahay cabdicasiis iyo xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa in si degdega shacabka soomaaliyeed oo ku nool degmada baydhabo inay oga qaadaan go'doonka saaran xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada baydhabo ayaa waxaa ka mid ah maxamed abuukar kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacayaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon waa masiibo kaloo soo korortay baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimaddii kumeel gaarka koonfur galbeed waxaad kaloo la soctiin baydhabo inay tahay guud ahaan soomaaliya magaalada dadka ugu baraka oo olmost dad ku dhow half milyan mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftoo deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo half milyana oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib darro u ah waxaad la socotiin magaalooyin kaloo koonfur galbeed ka tirsan oo sida cudur iyo waajid iyo diinsoor qascadheere muddo shan iyo toban sana ah ay go'doonsanaayeen marka baydhaba dadkii haddana ay xoogaa soo micin badeen in haddana cunaqabateenka loogu daro waa nasiib darro aad u weyn waan ku cambaaraynaynaa dee waxa wax sameeyana waa shabaab dee bulshadan soomaaliyeedna dhibaatada maalin welba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin waa nasiib darro maalin welba soo kordhaysa baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay ka soo jireen barakacyaal intaas la eg ay ka nool yihiin kuwa aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaarala daaladhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen xildhibaan maxamed abuukar ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo deg deg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan baydhaba marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyey in arrintaas tallaabo deg dega laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama de xildhibaanadii federaalka aan nahay qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka madaxweynaha iyo dee ii sheega xukuumadda waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad deg deg ah tillaabo deg dega laga qaado sidii waddada loo furi lahaa annaga waxaan noo qorshaysan inaan dekayladhaan u samayna xildhibaanada qoryo ma wataan ma hubaysna ee ii sheegadi bulshadii inay abaabulaan dowladdii ay kula xisaabtamaan waddooyinkaas sidii loo furi lahaa shacabkaa dhibaataysan cid allaale ciddii wax u tari kartana si loogu gacan ugeysan lahayn intaasaa iise doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xorayntii diyaargarowgii bulshada horey u socdayna dee dadka waa la abaabulay waa diyaargaraysiin diyaar waaye dee dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay waxaan rajaynaynaa in dagaalada mataqaanaa ii sheeg adi gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adduunyay meelo kale ay dhibaatadu sii saamaynaysaa marka dowladda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta wuu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaan leeg ay u geystaan dee looma dulqaadan karo maanta galaas caanaha lama geyn karo baydhabo dee ilmihii baa ii sheegadi maanta caanlaan kuwa dadkii waaweynaba waayeeladaan awoodin gaari ma geli kara wax ma socon karaan marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdega arrintaas tillaabo uga qaado hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka al-shabaab godoomiyeen magaalada baydhabo taasoo keentay in qiimaha maciishaddu ay sare u kacdo islamarkaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhinaca kale la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay heshay hub culus oo markaasi ka caawin doona dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab waxa uu xuseen sheekh cali uu sheegay in hubka ay dowladda soomaaliya heshay ay ka midka yihiin helikabtaro hoobiyaal iyo hubka liidka diyaaradaha islamar ahaantaasina ay dowladda soomaaliya arrintaasi soo dhoweynayso dhinaca kale waxa uu xuseen sheekh cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan maraykanka lagu qaban doono shir dhaqaale lagu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya si ay dowladda soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka waxau qadka telefoonka ee muqdisho uga waramay wariyaha v o a haaruun macruuf dabcan waxaa jira helicobtero oo maaragtay oon gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowla ciidanka soomaaliya maanta ay leeyihiin waxaa jira hubkan oo hoobiyayaasha waaweyn oo boqol iyo labaatanka ah oo hubka xaaraantaa ku jiray ka xaaraantaha inay dowladda soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeenu ay dheer yihiin xagga hub ahaan ciidanka shabaab ay wataan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda soomaaliya ay ku doonaysay in cunaqabataynta hubka guud ahaan laga wada qaado waa su-aal aada u fiican horta meel fiicanay noo maraysaa oo benchmarkska tobankii benchmark oo dowladda soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd hadday noqon lahayd shuruuc siyaasaad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo oo safe ah inay dowladda soomaaliya awoodaheeda leedahay taas meelo fiican ayaan ka gaarnay labo xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda soomaaliya si fuli ah noogala qaado inkastoo hadda aan awoodni inaan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno haddana xagga sumcadda dowladda soomaaliya in aysan cunaqabatayn saarnayn haddii ay yani tusaale aan ku siiyo dowlado ama sharikado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda soomaaliya haddiiba uba jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro iyada oo si kastood ugu sharxidna aanan isu dayeynin inay fahmaan marka sababta dowladda soomaaliya ay u rabto si ay subenatideeda iyo gobanimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabeeqada sanadkan la wada qaado weli taasi ma taagantahay aad iyo ayay wen weyn tahay waana maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda soomaaliya hadda ay ku guulaysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto waaya qodob kalood kaga hadashay hadalkii aada siisay telefishinka s n t v wuxuu ahaa in ciidanka soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaala ururin bal qodobkaa faahfaahi iyo goorta arrintaasi dhacayso waa mahadsan tahay dabcan heshiiska amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay iyo in ay ay aysan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaksiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa waxaanan hadda rabnaa inaan ku qancinnay dowlado saaxiiba ah dowladda maraykanka in ay maaragtay shir bishan december loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada soomaaliya ay ku heshiisay oo u hogaansanaanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka ama ha noqoto xarumaha keydadka hubka ha noqoto maaragtay maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabahan helicopterska ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah ciidanka lugta ah tayeyntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh in ay hal mar ay adduunku gacan ka geysto si ay dowladda soomaaliya laba kun iyo toddobiiyo labaatanka si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto waa garta marka shirkan yaa martigelinaya maxaan ku idhahdaa yaa kasoo qaybgelaya yaa laga aruurinaya dhaqaalaha dhaqaale intee laeg baad filaysaan in loo aruuriyo
waxaa co-sponsor isla ah toddoba dowladood oo soomaaliya saaxiiba la ah waa maraykanka waa turkida waa ingiriiska waa qatar waa imaaraadka waa sacuudiga iyo e u-da toddobadaas ayaa soomaaliya u wada qabanaysaa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doono inay ku casumaan dowladda soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana casumaysa dowladaha dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno waa howl hadda qabyo ah oo hadda wada socota dhaqaalaha aan la tegi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeediina shaqo xooli hadda ku socoto waaye laakiin in aan ku ekayno in aan beyond twenty twenty seven aan soomaaliya la caawin laakiin hadda ilaa twenty twenty seven wixii soomaaliya loo dhisi lahaa loo gadi lahaa loo tababari lahaa in maaragtay december la isu keeno dhaqaalaheeda
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya xuseen sheekh cali wuxuu u warrameeyey haruun macruuf halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal waxaa maanta magaalada jigjiga dowladdeegaanka soomaalida lagu beeray saddex milyan oo geed iyadoo qorshuhu yahay wejiga labaad ee dhaxalreeb kaas oo qayb ka ah qorshe maanta lagu beeray shan boqol oo milyan oo geed qorshahaasi horumarka cagaaran ee dalka hindisihiisuna lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
waxay ahayd afar sano ka hor markii dalka laga bilaabay qorshaha hirgelinta wejiga koowaad ee dhaxalreeb kaasoo ah barnaamijka horumarka cagaaran ee uu hindisihiisu lahaa ra-iisul wasaaraha dalka doctor abiy axmed islamarkaana lagu beeray lix bilyan oo geed haddaba waxaa maanta guud ahaan dalka laga beeray wejiga labaad ee qorshaha dhaxalreeb iyadoo la beeray shan boqol oo milyan oo geed waxaana deegaanka soomaalida maanta laga beeray saddex milyan oo geed oo qorshahaasi guud ee dalka ka mid ah waxaana ololahani dhirbeerista ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarraysa deegaanka ugu horreeyay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar kuwa ka socday heer federaal golaha wasiirada shaqaalaha dowladda iyo weliba hay-adaha amniga deegaanka madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda qorshahani dhirbeerista uu leeyahay dalka gaar ahaan deegaanka iyo weliba tirada dhirta la beerayo dhirbeerista saaka aan u dareernay waa tii waa mid ka mid a barnaamijyada dalka ka socda la rabo maanta oo kale in hal maalin shan boqol oo milyan oo geed lagu beero dalka marka sidii ilaa shalay baan ka dhawaajinaynay dhirbeerista dalka iyadoo sideedaba barnaamij guud oo lasoo dhaadhiciye ay tahay haddana inagu inaynaan arrintan u raacin maadaama uu tahay uun awaamiir guud oo soo daadegtay ee aan inagu fahanno in dhirbeeristu cidda ugu badan ee faa'iidada ku qabtaa ay tahay dadka reer guuraaga iyo dhulka nabadguuray ee maarata dhirta badan aan lahayn tiradaa saaka la beerayo deegaanaha waa saddex milyan oo geed marka hore shan milyan oo geed baan ku fikiraynay laakiin markaanu bilownay inaan soo ururino mxuaha abuurkii loo baahnaa inaan maarata beerno waxaa noo soo baxday inaan heli karno ilaa iyo saddex milyan oo geed ma hal maalin laakiin insha allah sanadkan ilaa labaatan milyan inaan beerno ayaa qorshano ah sidoo kale madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in marka hore dhirta la beero kadibna dabagal lagu sameeyo gebagabadiina fariin u diray shacabka taasoo ah in ahmiyadda la siiyo dhirbeerista marka dameerdhaa raacda uun ahaan in hawshan aan loo qaadanin dad fara badan aragtida noocaas ka bixinaya jira ama ku mashquulaya waa la beeree hadhow aa dabagelaya waxa ugu horreysa horta waxa weeye waa beeritaanka marka kolka ugu horreysa aan beerno kadib wixii goldololooyin ka jira dabagalkana aan adkayno laakiin arma la dabageli waaya darteed in loo mxuu ahaye fariimo ka duwan fariimaha ah dhulkaan beerada loo gudbiyo sax uma arko marka runtii maanta saddex milyan oo geed baan ayaan beeraynaa oo deegaanka o dhan laga beerayo haddii aan ku guulaysano inay geedahaasi ay meel maraan boqolkiiba siddeetan sagaashan xitaa haddii ay meel maraan oo ay baxaan waa wax weyn oo isbeddela marka waxaa loo baahan yahay in dhaqan ahaan loo qaato hal maalin wax la qabtana kagama bixi karno baahida aan ina haysa marka haddaan rabno in cimilo wanaagsan aan ku noolaanno haddaan rabno in dhibaatooyinka abaaraha inagu soo noqonaya aan ka baxno haddaan rabno xitaa cunto la-aanta inaan dhibaatooyinka nafaqadaanta ka baxno geedaha la beerayo oo ayaga qaarka kuwan midhahan aan ku darno geedahan khudaarta iyagana ku darno haddii aan bilowno dhismayaasha wadooyinka ee aan samaynayno iyo dhismayaasha balliyada aan samaynayno si la mida ayuu mustaqbalka faa'iido ugu yeelanaya insha allah haddii dhankooda qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliska deegaanka oo iyaguna qayb ka ahaa ololahani dhirbeerista ee deegaanka laga bilaabay maanta ayaa idaacadda v o a la wadaagay ka qaybgalka barnaamijkan magacaygu waa shaalaq maxamed cabdi cumar ah ciidanka ilaalada madaxtooyada dowladda deegaanka soomaalida waxa weeye sida aad saaka aragtaan waxaan usoo baxnay dhirbeeris shakhsigiiba inuu hal geed beero dhirbeeristaasoo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaan deegaanka waxa weeye siday tahay oo u habboon baan anna uga qayb qaadanaynaa ciidanku hadda ka hor nabadgelyadu ku mashquulsanaa eega nabadgelyadii maadaama horumar loo rogay horumarkana kaalin xal inaanu ka qaadanaa noo qorshaysan hadday noqoto dhirbeeris iyo hadday noqoto horumarteenna kale marka cagaarinta annagu saaka say tahay baan u wadnaa idinkana indhihiina idin macalina calaa shakhsi saaka inaanu hal geed beero ayaa noo qorshaysan qorshahani dhaxal reeb ee wejigiisa labaad ee maanta dalka laga bilaabay islamarkaana lagu beeray shan boqol oo milyan oo geed kaasoo qayb ka ah qorshaha horumarka cagaaran ee dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
gaata aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal dadka ku dhaqan deegaanka laba jameeco oo qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa go'doonsan kadib markii webiga uu ku fatahay iyadoo dadkuna ay isugu kala gudbaan iyagoo adeegsanaya doonyo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee halkaasi booqday xuseen xasan dhaqane
dadka deegaankan oo u badan beeraley qaarkoodna shaqooyin muruqmaal ah u tegi jiray magaalada jowhar ayaa waxaa hareereeya biyo afarta dhinac ka maray waxaana deegaanka lagu gaari karaa oo keliya doon dul maraysa dhul qiyaastii shan kilomitir ay biyo yaallaan qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan gelin ayaa waxaa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hore uga barakacday muuse cabdi xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco xoolihii u aragteen afarta xoolood joogtay weliba dadkan beeralihii u badnaayeen macnaha xoolo dhaqatadooda waa yareed beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto ilaa qof hadda dhex istaagi karta ma jirto oo macnaha biyihii waa liqaayaan wax dhex mari kara male waxaa kaloo u dheeriya ood hadda aad aragteen baalihii iyo dadkii inay meesha iskula nool yihiin mas weyn oo isagoo soo gelaya buulada yan la arkay la dilay calooshiisa laga soo bixiye doofaar dhan dhunjiye hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini'aadan sayla taha waay qof bini'aadan waa kasii daran oo macnaha habeenka guriga kugu soo gelaa wax allaala waxa uu rabo uu macnaha arkoon waa liqa wax uu macnaha dhaafaya male xoolihii waa aragteen inay le'deen waa soo aragteen dadki waa jiran yahay caafimaad male waxbarasho male wax la cuna male dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa ilaahay horta awalan waxaa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro wax hadda mar dhow baxaaya ma ahin wax laga filahayana ma ahin xilliga oo waxaa lagu jiraa sagayada ay imaahaysa oo webigi ou buuxo ou biyo koobo ou keenay midda kaleentood roob xilli roob waaya xagee go'a lagu jiraa ilaa boqol sano boqol maalmood waa ku jiraa boqol maalmood iyo inta ka badanay ku jirayaan biyaha webiga intay webiga ku jiraanna inta lamijibaarkeeda kusii jiraan ugu yaraan lix bilood camal waa ku jiraya dadka ku goodoonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan sida ay sheegayso sokoro cabdi muxidiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco biyo afarta gaara iga raaraco bahalalakii ah unukanadhinaynadhulijaa hasinka aan ku nahay bahala laga soo dooxay aa meexaas noo yaallo dadkana waa ku halisoo gacan lugo dadkan cunugka qabsaday uu si xunaa loogu fakasiiyey haddaan uu sigaari la soo diliya meexaas la keenay unugu waxaan ku jirnaa qaata bilaahi hadda ka horna waa ka warannay noloshayna inaan nolol xun aan ku nool nahay oo guryihii baalalkii unuga aan isla galow hayno haddaana ilmaheyga ay anaga haddaan biriga ay ag joogaan ee daruuf oo haysta ay tahay oon haddaan cawada dabka aan ugu noolaysa karin dhibaato haysata ayna tahay intaan ka baxay haddaan ujeesto tago feerma xaggeeda biyaha iga sokeeyo haddaan aasa tago jahor biyaha iga sokeeyo haddaan bar ujeesto tago biyaha iga sokeeyo waxaan qoryaha sheegtaa qorina doono ma karo qoryihii waxaan ku kariyahayan ballaaxa waxaan ku doonta balo shan bilood ee biyahana nagu jiraan haddaan meelaan u baxnana ma leh oo daruufaana hayso waxaan kunkunkoodana ma hayso daruufo adduunyalaana haysa qaajo waana haysaa dad aniga lamida haddaan anigana iga daran waa joogaan waxaan u baahannaha dadkan soomaalida naga fiirsahaaya inay wax noo gartaan ee wax noo gabaan oo dhibaatadana haysa ay na fiirshaan oo dhibaatadana haysa ay wax nooga qabtaan oo nana fiirsan oo ayna dhihin dadkan dharagaa haysa ayna dhihin waxa u warramo oyna waana qaajana hayso godoonka iyo dhibaatada dhinaca cuntola'aanta dadka qaarkii durbo waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada jowhar oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta biyana ay ka sokeeyaan sida uu tilmaamayo maxamed cumar maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco wax maamul hoo noo socda ma arag maahana iskaga go'doonsannahay jameeca mabaaragaa layidhaha meeshaan beriga mandadaysa waxaan u baahannaha daryeel in wax noola qabto caafimaad darra waa jirtaa baahi waa jirtaa xoolihii waa iska dhammaadeen idinkaaba arki doontiin wixii joogana wax tabar yar waa xoolihii waa iska dhacdhacayaan wixii kalena waaba dhinteenba dadkina wax ay haystaan ay cunaan ma laha alxamdulillah shukru ciddii qoys ka yar beriga labaatan malyan oo deyna waa ku jirtaa dadka dukaanay saaran yihiin labaatan malyan oo deyna waa ku jirtaa nimayna ku jirin ma laha beerihiina biyaa ku jiro biyahana afar bilooday hadda nagu jiraane ilaa shan biloodoo kale hadda waa ku jirayaan sagaal bilood xaa ka dhiman sanadkii waxaan xiriir dhanka telefoonka ah la sameynay maamulka gobolka shabeellaha dhexe bal waxa ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta balse nooma suuragelin inaan helno maamulka heer gobol ama kan magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe ooad xilidan kala dhegaysataan waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno daahfurka xarun lagu magacaabo hiddo center oo laga hirgelinayo magaaladan toronto soomaalida magaalada toronto qaarkood ayaa garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay helista xarun dhaqan oo ay yeeshaan soomaalida ururka hiddo center ayaa habeennimadii khamiista qabtay xafladda ay ku daahfurayeen xaruntaasi xasan tuke oo ah madaxa hiddo center ayaan marka hore weydiiyey barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan waa barnaamij hiddo iyo dhaqan ah waa barnaamij in muddo ah naga soo dhex guuxayay aan finalan la nimid ujeedadiisii iyo haldhigiisana waxa weeyaan saan ubadka soomaaliyeed ee dhallinyarada qurbaha ku kortay specially magaalada toronto ama ontario dhan ama canada o dhanbaba inaan barno dhaqankii iyo hiddihii iyo dhaqankii ummadda soomaaliyeed ee u dhasheen wata waxay warantaa bal hidii dhaqan waaye waxaan ognahay qor baa lagu noolyahay dalkii aad ayaa looga fog yahay dadka waaweyn marka laga soo tago caruurta kuwa halkan ku dhashay ama ku koray muhiimad intee laagayo barnaamijkan iyo xaruntan u leeyahay muhiimad weyn oo runtii oo gaara ayuu u leeyahay sababtoo ah caruurtayada halkan ku dhalatay waxay la haystaan ama ku soo barbaareen dhaqanka wadanka ay degan yihiin ee wadanka kanada ah maadaama ay dhaqan kale ee shishaaye ay haystaan ee qurbaha ay ku dhasheen waxaanu door bidnay inaanu ku abaabino dhaqankii hidaha ee dhaqanka ay u lahaayeen ee soomaaliyeed kawnayn maxamed xuseen oo loo yaqaano u k oo ah xiriiryaha barnaamijka hiddo center ayaa sidoo kale iiga waramay muhiimadda xarunta hidda center uu leeyahay soomaalida kanada gaar ahaan kuwa toronto mahadsanid xuseen waa markii ugu horreysay barnaamij noocan oo kale ah la qabto oo hiddaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayo caawana waxay ahayd daahfurkii golaha hiddo ama hidda center runtii caawa ad arkaysay dadka isu yimid macnaha dad aan intaa muddo dheer aan la arkin ayaa caawa toronto isugu yimid oo ay ka mid yihiin abwaankii weynaa axmedey cabdigaashaan fannaankii qaranka ahaa ee axmed cali cigaal runtii lama soo koobi karo weriyayaasha yimid sida cabdisaan hereerey dhammaan fanaaniinta ka soo qayb galay cismaan bullo hiddaha ee dhaqanka kooxda hidda dhowr oo iyaguna hamilton ka yimid runtii caawa waxay habeen taariikh ah oo u noqon doonta taarikh u noqon doonta ee toronto iyo golahana u ah daahuf daahfur aad iyo aad u wanaagsan oo runtii dhaxal u noqon doonta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhammaan toronto guud ahaan canada ama north america oo dhan haddii allaha wada la ogolaado adoo isoo koobaya maxaa idinku dhaliya inaad barnaamijkan samaysaan amaba xaruntan aad furtaan xuseenow af soomaaligii iyo hiddihii iyo dhaqankii ayaa lumaya haddaan tusaale kaaga soo qaado lix carruura ayaan leeyahay macnaha waxyaalaha aan ka xishoodo waxaa ka mid ah carruurtayda inay af soomaaliga ku hadli ama af soomaaliya jaban ay ku hadlaan iska baddaa heesihii gabayadii buraanburadii suugaantii ee guurowgii geeraarkii ee hiddihii dhaqankii carruur dhaqankii ee maaragtay ciyaarihii kala duwanaa intaba macnaha ma hayno marka tani waa bilow rajo weyn aan ka leenahay insha allah inay noqoto daahfur fiican u noqoto wakhtiyada soo socdana waxaan samayn doonaa insha allah inaan carruurta qudhigooda aanu samayno golo wax lagu baro sida af soomaaliga ama farta soomaaliga sida loo qora ama af soomaaliga loogu hadlo kadibna waxaanu bari doonaa hiddahooda iyo dhaqankooda iyo meesha ka yimaadeen oo ah dhaqanka ugu suuban adduunyada oo ah dhaqanka soomaaliyeed kuna salaysan hiddaha kasakow in ay furitaanka barnaamijka kasoo qayb galeen dad kala duwan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay heeso iyo cayaaro ka tarjumaya dhaqanka soomaalida laashin ama abwaan axmedey cabdi gaashaan oo degan dalka norway balse marti ku ahaa furitaanka hidda center ayaa muhiimad weyn ku sheegay in soomaalida toronto ay helaan xarun dhaqan aadaan ooga faraxsanaa horta inaan kasoo qayb galo tan kale waxaa ummadda wax weyna uu leeyahay maanta dadkeeni waa kala firdhoomeen meel walbaa la kala aaday dhaqankeenii waa kala dhumay marka in dhaqankeenii la soo celiyo ummadeenii la tuso yar iyo weyn ay daawadaan muhiim weyna uu leeyahan waana ku taageersanaa guulaystaan leeyahay annaga hadda norway waxaan samaynaa maalinka sabtida iyo axadda dugsi qur-aan waa loo dhigaa maxaa la yidhaha wax af soomaaligana meesha gabayga iyo waxaasaan tusnaa iyo hadaldeedii soomaalida aan tusnaa macnaha si ay u bartaan markii iskoolka kale ay tagaan af norway la baraa mugtaa yaay iyo ala baraa annagana waa ka bixinayna sabtigii axaddaan tusnaa af soomaaligii gabayadii aan ushidnaa marka aada loogu baahan yahay in lagu dhiirigeliyo caruurta af soomaaliga qaar ka mid a martidii ka hadlay daafurka xarunta hidda center waxaa ka mid ahaa wariyaal sida luul tahliil oo ka mid ahayd wariyaashii dhanka gabdhaha ugu horreeyay ee ka hadla telefishinka qaranka soomaaliya iyo cabdisalaam ibraahim harari oo muddo ku jiray saxaafadda waa kuwan luul iyo cabdisalaam waxaa ku horumaraysa luul tahliil muhiimadda ay u leedahay barnaamijkana hiddo ee soomaalida ku nool torono iyo agagaarka kanada oo dhanba runtii kanada ahaan maanta ayay noogu horeysaa barnaamijkan hiddo runtii waa barnaamij aada iyo aad aan u jeclaystay furitaanka ee toronto caawana aan kasoo qayb gala anoo ka imid albeerta calgary laygu casumay muhiimadda ay u leedahay runtii na waxaa ka mid ah dhalinyarada halkan ku dhalatay runtii say walaahiga ah runtii barnaamijkan hiddo aada iyo aaday faa-iido dheeraad ee u tahay waxaa ka mid ah cayaaraha hidaha dhaqanka ay arkayaan kaljarkii oo hadba nooc cayaarihiioo kala nooc ah runtii lagu soo bandhigayo waxaan rajaynayaa sanad kastana sidaan isi kasii fiican inuu ku socon doono insha allahu tacaala aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay aniguna waa ku faraxsana inaynu toronto ku kulanno munaasabadan oo kale meel kastoo lagu qabto horta waa wax qiimo leh oo haddii la xoojinayo dhaqankii iyo hiddihii soomaalida ama ha loo gudbiyo jiilka dambe halkan ku dhashay ama ummadda kale ee dee waddankaba aynoogu nimi kulankani sidaad caawa arkaysay wax qiimalaha halkan ka dhacay abwaanadii qorayaashii wariyayaashii dad kale oo bulshada soomaalida magac kule isugu yimid waxaan u malaynayaa inay waxtar wey yeela doonto sida meelaha kaleba ee uk ay ka mid tahay ee minneabolis ay ka mid tahay ay xarumaha dhaqanku uga yeesheen muhiimadda weyn ayaa waxaan filayaa waxtar weyn inay ku soo biirin doonto soomaalida toronto ku nool iyo kuwa guud ahaanba kanada ku nool waa mahadsanta marka laga soo tago xafladda laftaada abaalmarina lagu guddoonsiiyey oo waxqabadkaaga dhanka bulshada ku saabsan bal taas sidee baad u aragtaa wallahi walaal sharaf weyn bay mar kale ii tahay in maaragtay abaalmarintaa lay guddoonsiiyo waxyaabaha saasoo kaleina run ahaantii waa waxa qofka biniaadamkaa dhiirigelinta siiya inuu dadaalkiisa ka sii badiyo in dadka uu adeegayo soomaaliyeed uu adeegiddaa ka sii badiyo marka waan uga mahadnaqayaa xarunta hidda center abaalmarinta ay guddoonsiiyeen faysal xasan oo horey uga tirsanaa baarlamanka gobolka ontario islamarkaana labada kun iyo labaatankii suurageliyey in gobolka ontario looga aqoonsado toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida lix labaatanka juun ilaa kowda julaay ayaa barnaamijka qorba u sheegay in ansixinta sharcigaas uu horseeday in soomaalidu ay ku dhiiradaan furista xarumo dhaqan xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii biilkan aniga baarlamaanka ontario aan ka baasgareeyey gii wuxuu budigiisa uu yahay heritageka soomaalida maadaama maaragtay gobolkii uu sharci ka yahay toddobaadka hidaha iyo dhaqanka soomaalida marka waxa ay dhiirigelinaysaa soomaalidii inay markaa ay dhaqankooda ay ka faa'iidaystaan soo bandhigaan xarumo dhaqan xarumo magaranaysa hiddo oo ballaaran oo soo soo jiidanaya afkooda dhaqankooda taariikhdooda iyo waxyaabaha kale ee dhaqanka khuseeya marka ani waxay tahay farxad weyn inaan inaan maaragtay caawa xaflada noocan oo kalea aan toronto aan kaga soo qayb galo rofeor siciid saalax oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee degan dalka maraykanka ayaa tilmaamay in barnaamijyadan oo kale uu ku guuleysan karo joogteyn iyo ballaarin si ay uga faa'iidaystaan soomaalida ma aha barnaamij hal habeen dhaca waxa faa'iidada u leh si aan markii dhoweyto aada u tilmaamayey waxa la joogteeyo haddii barnaamijyada tan oo kale oo weliba intan caawa ka duwan oo ka ballaadhan qurba joogta loo joogtayn lahaa waa wax waxtar u leh ubadka soo koraya oo wax ka barta waxtar u leh waayeelka xanuunsan oo waxtil maanta u baahan waxtar u leh dadka hilowga sidaan u sheegay dalku hayo oo dhaymo u noqonaya barnaamijyada tan oo kale marka lagu sii ballaadhiyo sida ay sheegteen ay damacsan yihiin inay bandhiggii buugaga kugu soo daraan inay aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baadhisaha afka iyo dhaqanka dalka kan lagu sii daro ayuu waxtar dhaba ah uu qurba joog iyo dhaqanka iyo afka iyo cid walba u yeelanayaa dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oon kusoo qaatay daahfurka xarun lagu magacaabo hidda center oo laga hirgelinayo magaaladan toronto intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
isla wararka magaalada toronto waxaa magaaladaasi lagu soo gebagabeeyey toddobaadka ciyaaraha kubadda cagta soomaalida toronto waxaana tartanka ka qayb galay kooxo ka kala socday yurub maraykanka iyo magaalooyin kale oo dalka kanada ka mid ah xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan soo diray
waxaa sanadkan tartanka ka qayb galay siddeed iyo toban koox waxaana ciyaarta kama dambeyska ah isugu soo haray labada koox ee ka dhisan magaaladan toronto ee sayf iyo hilaac waxaa koobka ku guuleystay kooxda sayf kadib markii ciyaarta kama dambeyska ah ay la ciyaareen kooxda hilaac ciyaarta oo ay daawanayeen dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee kanada iyo qaar ka mida yurub iyo maraykanka ayaa ku dhammaatay eber iyo eber waqti dheeri ah oo lagu daray kadib waxaa goolkulaad ku badiyey kooxda sayf waa kan macalinka kooxda sayf mascuud cumar ganjab oo u waramay v o a kadib guusha uu gaaray
it was something I could, I could social play for so many years. Um, finally, after 17 years, I've won Somali Week. Horta wallahi ciyaartooyda waa ciyaartooy oo muddo badan isa leelan ciyaarkii aan kusoo daray kooxdane way isla qabsadeen they were able inay isa leelaan oo koobkane isla qaadaan it was something oo muddo badan aan kusoo shaqeynaya bas alxamdulilah ilaahay guusha way raacsiiyey duqa magaalada toronto olivia jow iyo xildhibaano kale ayaa kasoo qayb galay xiritaanka ciyaarta qabanqaabiyaasha cayaarahan sanadlaha ah ayaa qaba in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay isdhexgalka bulshada soomaalida gaar ahaan dhalinyarada axmed cabdikariim walaayo cantar jenyo oo usoo ciyaaray balsamaadkii xulkii qaranka ee soomaaliya iyo naadigii jenyo waa madaxa tartanka toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto ee uu sanad walba qabto ururka today wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tartanka uu yahay isdhexgalka bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan nahay ururka tudey maanta waxaa noo farxada in cayaarta ay noo soo gabagabowday ujeedkeennana ma ahayn in yaa badiyey iyaa laga bajay waxaan annaga ku faraxsannahay in cayaartooyu ay isdhexgalaan walaaloobaan oo wixii xumaanaya dhibaatada dhamb ay uga baxaan insha allah intaa iyo ka fiican inaan samayno ayaan ku dadeynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo ka sokowin ciyaartooyda soomaalida ee qurbaha isku baranayaan tartankan sidoo kale ciyaartooydii hore ee soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay kasoo baxaan ciyaartooy taya leh oo matali kara xulka qaranka ee soomaaliya dadka sidaasi aaminsan waxaa kamid ah siciid cumar cabdi oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee kubadda cagta soomaaliya
xuseen anigoo ahaan jiray ciyaartooy hore oo khibrad u leh markaan fiiriyo cayaaraha ka socda magaalada toronto waxaan noo cad ama aan u jeednaa in ay ka soo baxayaan dhallinyaro yaryara oo soomaaliya oo xulka qaranka soomaaliya mathali doona oo mustaqbal fiican leh marka la fiirsho xifrad ahaan iyo marka la fiirsho technicalitigooda dhinac walba markii laga fiiriyo wiilal yaryar oo u diyaarsan oo soomaali ah oo mateli doona qaranka soomaaliya in ka badan soddon sano ayaa la qabanayay cayaarahan dad badan ayay u tahay madadaalo iyo isdhexgal bulsho laakiin waxaa jira kuwa ku ballama inay isku arkaan cayaarahan iyo magaaladan toronto xuseen nuur xaaji v o a toronto
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
ilaa iyo toban madaxweyne oo qaaradda afrika ka soo jeeda iyo kow iyo konton wasiir arrimadebadeed iyo boqolaal ergo ayaa ku kulmay axaddii magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya madaxweynaha dalka kenya ayaa hadal ka jeediyey shirkan oo ah kii shanaad ee bartamaha sanadka ee midooda afrika waraysi ay qaaday v o a qaybta english to africa waxaa warbixintan inooga diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan madaxweynaha kenya william ruto ayaa ergada ku soo dhoweeyey kenya isagoo sheegay in afrika ay u midaysan tahay inay wax wada qabsato waxa uu sheegay in afrika ay leedahay wax walba oo ay horumar ku gaari karto ruuto ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in in ka badan konton sano kadib xorriyaddii ay inta badan dalalka afrika ka qaateen gumaystihii ay qaaraddu weli ku tiirsan tahay dhaqaale dabadeed oo ay ku sii waddo qorshayaasheeda
waxaan nahay qaarad mashquul ku ah oo tegaysa goobo kala duwan qaarad da'yar oo nadiif ah qaarad cagaaran oo mustaqbal leh waxaa naga go'an inaan horseedno socodkeenna mustaqbalkana innagoo midaysan awoodna u leh inaan gacan ka geysanno xal waara oo laga gaaro dhibaatooyinka caalamiga ah waxaan si wada jir ah u garwaaqsanaynaa u keenaynaa xal wax ku ool ah oo aan fulinno una wajahno caqabadaha naga hor imaanaya gaarno horumar soona hoyno natiijo gudoomiyaha midowda afrika muuse faqi maxamed oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey xaaladda gobolka saaxil oo uu sheegay in dalal dhowr ah oo gobolka ah ay dhibaato ku qabaan inay dimuqraadiyadda u guuraan
sida iska cad xaaladda saaxil gaar ahaan wadamada g ayaa weli ah kuwo walaac leh wadamo dhowr ah oo ku yaala deegaanka iyo gobolka ayay saameeyaan iskudayo kala duwan oo loogu gudbi karo doorasho dimuquraadi ah midowda afrika iyo ururada gobolka ayaa isku dayaya inay arrinkan gacan ka geystaan si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah si waafaqsan mabaadi'da iyo rabitaanka dadka
waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda soomaaliya ay tahay mid jilicsan inkastoo ay jiraan buu yidhi dadaallo ay wadaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu
despite the remarkable efforts and uh, the leadership of uh, President Hassan Sheikh Mohammed, uh, with the support of ATMIS, the situation still remains fragile.
geeska afrikana soomaaliya inkastooy socdaan dadaallo muuqda oo hormuud ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo taageero ka helaya admis haddana xaaladdu weli waa mid jilicsan shirkan ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa madaxweynayaasha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa azali asumani oo ah madaxweynaha dalka comoros cali bongo oo dalka gabon madaxweyne ka ah cabdilfitaax asiisiga masar maki sol oo madaxweyne ka ah senegal ismaaciil cumar gelle oo madaxweyne ka ah jabuuti iyo bolo tinubu oo ah madaxweynaha cusub ee nigeria sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha midowda afrika muuse faqi maxamed iyo madax kale
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a diiradahan duuliyaha la socon ee droniska loo yaqaan ayaa duqeeyey buundada keliya ee isku xirta ruushka iyo krimiya oo ah jasiirad isniintii weerarkaas oo ah mid sababay dhimasho laguna qaaday waddo muhiima oo sahayda marta ayaa waxaa sheegtay laamaha ammaanka ee dalka ukrein warbixintan oo ay qortay warbixintan ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee a f p qaraxa ayaa ka dhacay buundada kerch oo ah marin weyn oo ay maraan ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukrein saacado ka hor inta uusan wakhtiga ka dhammaan heshiiska muhiimkaahi ee lagu dhoofinayo dalagyada ukrein ciidamada badda ee kiyev iyo kuwa ammaanka ee s b u ayaa fuliyey howlgal gaar ah oo ay adeegsadeen diiradaha anduulyaha la socon ee badda ka duula sida ilo ka tirsan ciidamada ammaanka ay u sheegeen wakaalada wararka ee f b mas-uuliyiin ruushku waxa ay sheegeen in lamaane rayd ahi ay ku dhinteen gabadhoodana ay ku dhaawacantay weerarka ka dhacay buundada kaasoo sidoo kale sanadkii hore waxyeelo ka soo gaaray qarax ay muuska ku eedaysay kiyev saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in la hakiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaanay ka codsadeen dalxiisayaasha inay ku nagaadaan guryaha warka weerarka ayaa soo baxay iyadoo saacadda ay kasii dhammaanayso heshiiska u ogolaanaya ukrein inay dhoofiso qamadiga iyadoo adeegsanaysa badda madow kaasoo heshiiska uu ku egyahay dhammaadka isniinta maanta ma jiro wax war oo ka soo baxay wadahadaladii ka dhacay istanbul halkaasoo saraakiisha turkiga iyo qaramada midoobey ay isku dayeen inay ku qanciyaan ruushka inuu ogolaado kordhinta heshiiska markii ugu horreysay halkaasi lagu seexay julaay laba kun iyo labaiyo labaatan intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay hindisaha qamadiga badda madow ayaa ogolaaday dhoofinta shixnadaha in ka badan labaiyo soddon milyan oo tan oo qamadi ukreina laakiin dhoofinta ayaa hakad ku timid sababtoo ah ruushka oo ilaayo hadda diidan inuu cusboonaysiiyo heshiiska araajidu ma aysan ansixin dhammaan dhinacyada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarunta isku xirka wadajirka ee j c c ee kormeeraya heshiiska ma jiraan maraakiib cusub oo loo ogolaaday inay ka qayb qaataan heshiiska tan iyo toddobiy labaatankii juun markabkii ugu dambeeyey ee xamuul ah oo ay ogolaadeen saxiixayaasha heshiiska ee ukrein ruushka turkiga iyo qaramada midoobey oo ah markab xamuul qaada oo turkigu leeyahay oo la yidhahdo t q samson ayaa kusii jeeda badda madow isagoo kasoo tallaabay dekeda odesa ee dalka ukrein kuna sii jeeda istanbul sida uu muujiyey websiteka gaadiidka badda gelinkii dambe axadda warbixintaasi waxaa qortay wakaalada wararka f b halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa aan idiin dulmano qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka ruushku waxa uu joojiyey ka qaybgalka heshiiskii sanadka jirsaday qaramada midoobey u ogolaanaya dalka ukrein in ay wadankeeda ka dhoofiso wadankeeda ka dhoofiso badarka iyadoo la marsiinayo badda madow sacdoon kadib markii uu qarax ka dhacay buunda isku xirta ruushka iyo jasiiradda krimiya taasoo ay moscow ku tilmaamtay weerar ay fuliyeen diiradaha aan duulyaha la socon ee ukrein ruushku waxa uu sheegay in laba qof oo rayd ay ku dhinteen gabadh ay dhaleen ay ku dhaawacantay weerarka moscow ayaa weerarkaasi ku tilmaamtay inuu ahaa mid argagixiso waxaase ay sheegtay in uusan wax xiriira la lahayn go-aankii ay ka gaareen arrinta ku saabsan in aysan cusboonaysiinin heshiiska lagu dhoofinayo qamadiga dalkaasi ukrein dab la hubaysan ayaa toban qof oo raydahi ku dishay islaamar ahaantaasina laba kale ku dhaawacay isgoys mashquul badan oo ku yaala magaalada bamenda ee dalka cameroon ee waqooyi galbeed sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka isniintii gurjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay baabuur ku yimaadeen dadkuna ay ku amreen inay sagxadda dhulka ay seexdaan dabadeedna ay rasaas la dhaceen qaar ka mida dadka ayaa goobta isaga baxsaday qaarkoodna waxa ay fuliyeen amarkii kooxda dableyda ahayd ciidamada difaaca ambozine a d f loosoo gaabiyo oo ah kooxda ugu weyn ee goonigoosodka gobolka looga hadlo ingiriiska ee dagaalada wada tan iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii si ay uga soo horjeestaan takoorid ay ku eedeeyeen dowladda inta badan ku hadasha faransiiska ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyadu ka dambeyso barasaabka gobolka waqooyi galbeed adolf lili levriki ayaa u sheegay wakaalada wararka reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixisadii ka dambeysay xasuuqa sida uu yidhi baaritaano ayaa socda ayuu warkiisa ku daray warkii dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg markan kusoo dhowaada dhinacii heesaha heestan ayaana idin soo qabanay
shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhumiyo dhaqashada ka doortiyey doosaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhumiyo dhaqashada ka doortiyey inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaadii hadhibaadsada adayga igu dhaariye xayaadii hadhibaadsada adayga igu dhaariye dabankaaga xadalaye adeegiyo labinjalayey sunayaashaninayadayey iyo shaqa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka dimaqaaga dhiri shada dabaylu haddadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguridhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhuundaangumarida dhuundaangumarida dhuundaangumarida kumarila dhuuntaan kumarila ameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhuguntaan aangumarila dhuundaangumarila dhuundaangumarila gumarila dhuundaangumarila
heestaasi waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan samatar gabagabayeenu ahayd idaacaddeenna caawiyo dunida anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo berita dhowrtii waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo